بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacna wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah laba iyo toban ruux oo yuhuud ah oo lagu dilay toogasho barqanimadii maanta ka dhacday waddanka austraaliya iyo tobannaan kale oo lagu dhaawacay xilli dadka yuhuudda ah ay u dabaaldegayeen mid ka mid a ciidahooda maxay tahay siyaasadda maraykanka uu hogaamiyo trump ee ku wajahan ahlu thuquurka iyo jihaadka waa mid ka mid ah maqaalaadka lagu daabacay caddadka labaatanaad ee majalladda sadal malaaxim ee dhowaan soo baxday mid ka mid ah khubarada reer galbeedka oo ku baaqay in dowladaha yurub ay albaabada si deg deg ah ugu furaan dadka tahriibayaasha soo galootiga ah ayna qarka u saaran yihiin inay dabar go'aan maleeshiyaadka r s f oo la ogaaday in kumanaan dad ah ay u haystaan madax furasho ahaan magaalada alfaashir ayna tooganayaan ciddii bixi weysa lacagaha sibaadda ah ee laga doonayo qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag waa maalinimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddex iyo labaatanka jumaada thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wararka ka imaanaya waddanka austraaliya ayaa ku warramaya in barqanimadii maanta oo axad ah weerar toogasho ah loo geystay dad yuhuudda ah oo ku sugnaa mid ka mid ah xeebaha caanka ah ee magaalada sydney weerarkan ayaa waxaa fuliyey laba dhallinyaro ah iyadoo wararka horodhaca ah ee la helayo ay xaqiijinayaan in laba iyo toban ruux lagu dilay halka tobannaan kale ay ku dhaawacmeen kumanaan ka mid ah dadka yuhuudda ah ayaa ku sugnaa goobta toogashada ay ka dhacday xilli ay u dabaaldegayeen mid ka mid ah ciidahooda war ka soo baxay booliska austraaliya ayaana lagu sheegay in weerarkan uu ahaa mid argagixiso siday warka u dhigeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa dhacdadan si adag kaga hadlay iyadoo sidoo kale cabsi ay soo wajahday dadka yuhuudda ah maamulka gumaystaha yuhuudda ayaana ka hadlay dilkan dadka yuhuudda ah isagoo weerarka ku tilmaamay mid argagixiso booliska austraaliya wuxuu sidoo kale bayaanka ka soo baxay lagu sheegay suurtagalnimada inuu jiro ruux kale oo weerarka ka qayb qaatay balse iyaga ay gacanta ku dhigeen ilaa laba ruux oo mid ka mid ah goobta lagu dhaawacay muuqaalo iyo sawiro lagu faafiyey mareegaha internetka ayaana muujinayay xaaladda argagaxa ah ee soo wajahday dadka yuhuudda ah xilliga la tooganayay dhacdadan ayaa imaanaysa iyadoo muddo laba sanno ka badan maamulka gumaystaha yuhuudda uu xasuuq wadareedya uu ka geystay magaalada khaza uu ku dilay kumanaan ka mid ah shacabka reer filistiin taasoo keentay in dhallinyarada muslimiinta ee ku sugan waddamada gaalada ay qaadaan tallaabooyin looga argoosanayo dadka yuhuudda ah ee xasuuqaysa ehelkeenna reer filistiin weerarkan wuxuu imaanayaa iyadoo sidoo kale saacado ka hor laba ruux oo amerikaan ah lagu dilay toogasho ka dhacday waddanka maraykanka sidoo kalena ilaa laba askari lagu dilay howlgal ka dhacay magaalada tadmur ee waddanka suuriya
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag maxay tahay siyaasadda maraykanka ee uu hogaamiyo trump ee ku wajahan ahlu thuquurka iyo jihaadka waa mid ka mid ah maqaalaad xiiso badan oo lagu daabacay cadadka labaatanaad ee majalladda sadal malaaxim oo dhowaan soo baxday taasoo fariimo dhaxalgal ah loogu dirayo mujaahidiinta ku kala sugan daafaha caalamka warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen maahir maxamed siyaasadda maraykanka ee uu hogaamiyo trump kuna wajahan ahlu thuquurka iyo jihaadka waa cinwaanka maqaal lagu soo qaatay cadadka labaatanaad ee majalladda sadal malaaxim kaasi oo uu qoray qoraal lagu magacaabo axmed alxaamid waxa uu qoraagani inta badan maqaalkiisa xoogga ku saarayaa fashilka siyaasadeed ee dhan walba ka hareeyey dagaalka diinla dirirka ah ee ay bandiiradda u sido dowladda maraykanka ee uu majaraha u hayo donald trump qoraaga waxa uu maqaalkiisa ku daafuray in muddo xileedkiisan labaad uu taraamba ku bilaabay isla weyni isqaadqaad iyo edeb darro badan oo uu qoraagu ku tilmaamay astaamaha lagu garto hogaamiyaha isla weyn ee kirishtaanka ah waxa uu xusay in fatradii hore ee donald trump iyo tan cusub aysan waxba ku kala duwanayn marka loo eego xasuuqa uu kula kacayo shacabka muslimiinta ah gaar ahaan reer khaza iyo guud ahaan filistiin marka intaas laga soo tago waxa uu maqaalku tilmaamay in trump muddaxileedkiisan labaad uu qaaday duulaan dhanka dhaqaalaha ah oo ka dhan ah caalamka oo dhan kaas oo aan ku ekayn shiinaha oo keliya waxa uuna xusay in dagaalkani dhaqaalaha ay u hoggaansameen kuwa tabarta yar halka kuwa uu loolanka kala dhexeeyo washingtonna ay iska caabiyeen isagoo qoraagu tilmaamay in arrintaas ay faa'iido u lahayd mujaahidiinta maadaama uu dhaqaaluhu yahay waxyaabaha ugu weyn ee lafdhabarka u ah dagaalada dhanka kale qoraaga axmed alxaamid ee maqaalkiisa lagu soo qaatay cadadka labaatanaad ee majalladda sadal malaaxim ayaa mar uu ka hadlayey fashilka hareeyey siyaasadda maraykanka ee ka dhanka ah mujaahidiinta waxa uu yidhi taraamba iyo maamulkiisu si fiican ayay u og yihiin heerka khasaaraha uu maraykanku kala kulmay dagaalka uu kula jiro mujaahidiinta amaba si guud islaamka si fiican ayay u og yihiin in guusha ay ka sheeganayaan dagaalkan aysan dhaafsiisanayn hadallo aan kafiilsi lahayn oo isla weyni ay ka muuqato islamarkaana warbaahinta laga sheego kuwaas oo khilaafsan waxa maydaanka dagaalka ka jira ayaa lagu yidhi maqaalka kadib marka trump iyo maamulkiisa uu ku habsaday fashilkaas istaraatiiji waxay heleen wakiilo daacad u ah oo ka fududayn kara culayskaas weyn ee kasoo wajahay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta turkiga imaaraadka carabta iyo qatar ayaana maqaalka lagu xusay inay hormuud ka yihiin duulaankaas kuwaas oo bixinaya adeegyada dagaalka ka dhanka shareecada islaamka si loo yareeyo culayska saaran maraykanka hoosna loogu dhigo dareenkiisa guuldarrada sidaas darteed waxaan aragnaa faragelin iyo saamayn sii kordhaysa oo ka imaanaysa waddamadan marka la joogo goobaha colaadaha caddaymo badan ayaana tilmaamaya inay hormuud ka yihiin dagaalka ka dhanka islaamka awoodsiinta iyo tamkiininta ciidamada sahyuusaliibka ee ka dagaalamaya adduunka oo dhan ayuu sii raaciyey qoraaga maqaalkiisa markan waxa uu maqaalka soo bandhigayaa guuldarrooyinka iyo fashilka siyaasadeed oo si isku mid ah dhabarka uga jebisay maamulka maraykanka iyo xulafadiisa dagaalka fashilkaas oo laga arkay goobaha ay ku hardamayaan xaqa iyo baadilka waxauuna maqaalku xusay in dowladaha oo maraykanku dhisay ay dib u soo shacbixiyeen keliya kaalinta ay ku leeyihiin in maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka ay qabsadaan ama gumaystaan dalalka muslimiinta ama duulaanka ay ku soo qaadeen dhulalka muslimiinta waxa uu qoraagu tilmaamay in mujaahidiinta ay jilbaha u aasteen duulaankaas ayna hal bacaad lagu lisay ka dhigeen ujeedooyinka guracan ee ay wateen maraykanka iyo huwantiisii la socotay waxaa maqaalka lagu yidhi adkaysiga mujaahidiinta iyo inay cadowga khasaare culus ku gaarsiiyaan gudaha xarumihiisa ayaa weli ah dhibaatada ballaaran ee uu wajahayo maamulka trump halka dagaalka ka dhanka ah mujaahidiintu uu sii socdo muddo tobannaan sano ah iyadoo aan laga gaarin wax horumar ah oo la xusi karo guuldarrada qotada dheer ee ku timid istaraatiijiyadihii maraykanka ee is-xigxigay ee dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta ayaa ka muuqata kala qaybsanaanta fog ee ka dhex jirta mas-uuliyiinta maraykanka ee ku saabsan istaraatiijiyadda cusub ee uu trumpa u dejinayo marxaladdan mar kasta oo go-aan qaatayaashu ay kala qaybsanaadaan waxay caddaynaysaa in dagaalku ku cuslaaday iyo in fashilka ku yimid istaraatiijiyadoodii hore oo sii labalixaasanayo ayaa lasii raaciyey maqaalkan lagu faaqiday fashilka ku yimid siyaasadda maraykanka ee ku wajahan mujaahidiinta caalamka islamarkaana lagu soo qaatay cadadka labaatanaad ee majalladda sadal malaaxim oo ay baahiyeen mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab waxa uu sidoo kale qoraagu hoosta ka xariiqay in hoggaanka isla weynida badan ee maraykanka uu ku guuldaraystay in uu meesha ka saaro jamaacaadka jihaadiga ah inkasta oo uu cuslaad duulaanka uu ku qaaday haddana jamaacaadka mujaahidiinta ayaa dagaalkaasi ku qaabilay sabar sugnaan iyo alla ku xirnaansho iyagoona ku bulaalay kuna sii tarmay dhiigga hogaamiyeyaashooda iyo askartooda ayuu leeyahay qoraaga maqaalka sidoo kale waxaa maqaalka lagu xusay in maamulka maraykanka uu ku guuldaraystay in uu helo dowlad buuxisa kaalintiisa diinla dirirka ah inkasta oo uu isku dayey in uu soo yabyabo maamullo buuxinaya kaalintaasi haddana waxay badankooda noqdeen kuwo aan taagnaan karin taageerada washington la-aanteed mar uu qodobkaasi ka hadlayey axmed alxaamid waxa uu yidhi dowlad kasta oo ay dhisto washington ama ay taageerto si joogto ah waxay ka mid tahay kuwa ugu musuq maasuqa badan adduunka tani waa fadeexaad kale oo soo food saartay kuwa isku magacaabay in ay yihiin qolyaha difaaca xorriyadda dimuqraadiyadda cadaaladda iyo amniga amni aan ahayn wax ka badan in muslimiinta lagu cadaadiyo gaalnimo shirki diin la-aan iyo anshax xumo kooxahan oo uu isku soo ururiyey maamulka trump si ay u maamulaan masiirka shucuubta muslimiinta ah looguna qabsado dalalkooda waxa ay taageeraan wax kasta oo muslimiinta ka saaraya diintooda iyo akhlaaqdooda taasi oo ku dhiiragelinaysa mujaahidiinta in ay u istaagaan shaqadooda ah in ay ka dulqaadaan ummadda waxa uu intaas ku daray qoraaga isbarbardhigga ku noolaanshaha hooska shareecada iyo hoosjoogga saameynta musuqmaasuqa dimuqraadiyadda ayaa muujinaya farqi weyn oo muslimiinta ka dhigayo in ay ogaadaan in reer galbeedku aanu noo keeni karin wax aan ka ahayn dulli iyo inaan ka leexanno jidka mu'miniinta maqaalka oo sii socda ayaa waxaa lagu yidhi mid ka mid ah tilmaamaha muujinaya fashilka maraykanka ayaa ah in lasoo gebagabeeyey dhammaan ololayaasha milatariga maraykanka iyo xulafadiisa kadib markii ay dhadhamiyeen xaqiiqda qaraar ee ah in xal milatari uusan jiri karin oo ka dhanah jamaacaadka mujaahidiinta ee awoodda leh sidaas darteed mas-uuliyiin iyo dad badan oo reer galbeed ah ayaa isku raacsan in maraykanka uu diiradda saarayo xakamaynta isballaarinta jamaacaadka mujaahidiinta guuldarrooyinka la arkay ee dagaalkii maraykanka ee ka dhanka ah islaamka waxaa ka mid ah kala qaybsanaanta iyo khilaafaadka mar kasta ka dhex dhaca xulafada isbahaysiga dagaalka iyo eedeymaha iyo mowqifyada ka soo baxa dhexdooda kuwaas oo gaaray heer ay ka biyadiidaan maalgelinta duulaanadaas taasi oo ah guuldarro kale oo weyn ayuu maqaalkiisa ku leeyahay qoraaga axmed alxaamid sidoo kale guuldarrada la taaban karo ee ka dhalatay dagaalka reer galbeedka ee ka dhanka ah islaamka waxa uu qoraagu ku tilmaamay fashilka dhanka warbaahinta taasi oo diiwaan gelisay akhlaaq xumada dagaalka dimuqraadiyadda ah ee ka dhanka ah shareecada islaamka dadaal kasta oo ay warbaahinta reer galbeedka isku dayeen in ay ku daboolaan xaqiiqooyinka marmarsiyana ugu raadiyaan duulaankooda haddana ummadda islaamka waxay si qoto dheer u fahantay in uusan jirin xal aan ahayn jihaadka iyo in aysan jirin waddo loo maro cisiga oo aan shareecada islaamka ka ahayn dagaalka khaza ayaana fadeexad ugu filan warbaahintaas taas oo diiwaan gelisay xiqdiga sahayu saliibka qaybkiisa ugu cad ayaa lasii raaciyey maqaalka sidoo kale waxaa maqaalka lagu xusay in reer galbeedku ay ku guuldaraysteen in ay kor u qaadaan muuqaalka askariga maraykanka ee aan la jebin karin iyo ciidanka uusan hor istaagi karin ciidan kale taasi oo ah weeraro khaswi fikri ah oo uu ummadda ku dullaysan jiray maraykanka waxa uuna qoraagu leeyahay koox yar oo mu'minad ah oo ku hubaysan iimaan iyo jihaad ayaa awooday in ay burburiyaan sawirkaas khiyaaliga ah islamarkaana ay caddeeyaan runta ah in askariga maraykanka uusan waxba ka ahayn fagaaraha dirarta allah waxa uu ku yidhi qur'aanka kariimka ah
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين
waxa uu qoraaga maqaalkiisa ku soo gebagabeeyey dardaarahan dhowr ah oo ku socda mujaahidiinta caalamka oo sabarkooda iyo sugnaantooda ay ku fashilantay xamlada reer galbeedka iyo xulafadooda uu horboodayo maraykanka waxa uu mujaahidiinta kula dardaarmay in ay ka mahadnaqaan nimcada uu allaah u galay ee ah in uu jebiyey cadowgooda oo tiro iyo tayaba ahaa kuwa ka badan isagoo mujaahidiinta ugu baaqay in ay ku taagnaadaan waddada jihaadka ribaadka iyo nafurka iyo in ay midhaha jihaadka ka ilaashadaan faragelinta kuwa masaarka taariikhda leexiya sidoo kale waxaa qoraaga ka mid ahaa dardaaranadiisa in mujaahidiinta ay niyaddooda u wanaajiyaan allaah si ay u helaan nasri iyo tamkiin waxa uuna yidhi mujaahid kasta oo ilaaliyo furinta uu ku aadan yahay ha diyaarsado qalbigiisa iyo hubkiisa innagu waxaan ku dagaalamaynaa quluubteenna ka hor hubkeenna haddii uu qalbigeennu soo galo wahan oo ah adduunye jacayl iyo geeri nacayb waan jabaynaa walow aan haysanno hub midka ugu weyn waxa uu sidoo kale mujaahidiinta kula dardaarmay in ay ilaaliyaan midnimada safka iskana ilaaliyaan tafaraaruqa iyo kala tagga ayna gacanta qabtaan ruux kasta oo doonaya in uu kala geeyo safka iyo midnimada mujaahidiinta maxaa yeelay midnimada safka waxa uu allaah ka yidhi إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص
maqaalkan looga hadlayey siyaasadda maraykanka ee ku wajahan mujaahidiinta ayaa ka mid ah maqaalaad kala duwan oo muhiim ah oo lagu soo qaatay cadadka labaatanaad ee majalladda saddal malaaxim mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta ansaaru shariica oo ah faraca tandiimka alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaana acdaadda majalladda saddal malaaxim ku soo qaadato mawaadiic kala duwan oo isugu jira tarbawi taxriid iyo tawjiihaad kale intaba
فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi waad mahadsantahay shuhayb waxaan xubinta ugu horeyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa waa sidee mustaqbalka yurub haddii ay albaabada ka xirtaan dadka soo galootiga ah maxaase ka jira burburka loo saadaalinaya qaxooti la-aantii wargeeska the guardian ayaa daabacay warbixin qoto dheer oo uu ku iftiiminayo sida uu noqon doono mustaqbalka yurub haddii ay albaabada ka xirtaan dadka soo galootiga ah waxaa ugu horreyntii warbixinta lagu bilaabayaa in yurub wakhti xaadirkan ay wajahayso khatar dhanka bulshada ah waxaana marba marka ka dambaysa hoos usii dhacaya taranka waxaana sida muuqata soo degdegaya burburka dhaqaale iyo midka bulsho ee yurub georgio mombaito oo ah qoraaga warbixintan waxa uu caddeynayaa in dhibaatada ugu weyn wakhti-xaadirkan yurub ay wajahayso ay tahay hoosu dhaca ku socda dhanka taranka waxaa dhinac weliba celcelis ahaan hoos u dhacay tiradii dadka yurub waxaana sida muuqata sii laxaadsanaysa baahida loo qabo dad hor leh oo buuxiyo firaaqa jira haddaba haddii waddamada yurub iyagoo ku jira marxaladan yaraanta taranka ay albaabada ka xirtaan dadka soo galootiga ah ayay saxiifadu tibaaxaysaa in la filan karo dabargo-a bulshada yurub wakhti aanan fogeyn waxauna mombaito sheegayaa in soo galootiga oo albaabada laga xirto oo yurub khasaare mooye aysan ugu jirin wax faa'iido ah qoraagu waxa uu markan dhaliilayaa aragtida donald trump ee ka dhanka ah dadka soo galootiga iyo baaqyadii waddamada yurub uu u jeedinaya muddooyinkii lasoo dhaafay ee ku aadanaa in ay joojiyaan gebi ahaanba soo galootiga ka imanaya waddamada kala duwan ee ka baxsan qaaradda yurub waxa uu georgio mombaito sheegayaa in asalka ilbaxnimada yurub ay ka timid dad isku tegay oo ka kala yimid waddamo kala duwan oo daafaha dunida dhaca yurubna aysan asal ahaan lahayn taariikh u gaar ah oo ay iyadu keliya ku faani karto yurub ma aysan jiri lahayn ayuu yidhi isdhexgal la-aanta bulshada caalamka la-aantii qoraago oo warbixintiisa gebagaba ay kusii dhowdahay ayaa markan soo bandhigaya laba arrimood oo muhiim ah waa midda koowaade ayuu yidhi in waddamada yurub ay si deg deg ah u gaaraan xal ay sare ugu qaadayaan tarankooda haddii taasi aysan samaynna waa in albaabada ay u furaan dadka soo galootiga ah ee ka kala imanaya waddamada kala duwan ee daafaha dunida dhaca haddii iyaduna middaasi aysan dhicin waxa la fishaa ayuu yidhi waa burbur deg deg ah oo ku yimaada waddamada yurub dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba maxaa xoga ah oo ay bannaanka keeneen shakhsiyaad badan oo ka soo badbaaday gacanta r s f maxayse wajahayaan boqolaal kale oo ku harsan warbixin uu daabacay wargeeska washington post ayaa lagu iftiimiyey xaaladda murugada leh ee ka jirta waddanka suudaan si gaar ahaaneed magaalada alfaashir caasimada gobolka waqooyiga daarfuur warbixintan ayaa ku dhisan cadeymo toos ah oo ay bannaanka keeneen shakhsiyaad fara badan oo ka soo badbaaday gacanta r s f waqti xaadirkanna ku sugan meel ka baxsan magaalada alfaashir waxay caddeeyeen in magaaladu ay hareereysan tahay ilaa waqti xaadirkan afaafkeeda oo idilna laga qoday godad waaweyn oo loogu talagalay in lagu ururiyo dadka isku daya in ay ka baxsadaan alfaashir waxaa jira ayuu wargeesku yidhi xabsiyo qarsoodi ah oo ay maleeshiyaadka janjawiidku ku tacdiibanayaan dad fara badan oo isugu jira rag dumar iyo carruur waxayna si joogto ah ula kulmaan jirdil gaajo iyo hanjabaado joogto ah iyagoo loogu goodinaya in mar uun nafta la dhaafsiin doono qoysaska maxaabiista ayaa lagu qasbayaa in ay bixiyaan lacaga fara badan oo madax furasho ah kuwaas oo shacabka reer suudaan aysan awoodin intooda badan marka wax lagu dhiso marxaladda adag ee dhaqaale ee ka jirta waddankan in ka badan boqol siddeetan iyo toddoba kun oo rayid ah ayaa ka barakacay alfaashir iyo xeryaha ku yaala hareeraheeda waxayna waqti xaadirkan iyagoo la ildaran xaalado kala duwan ay ku sugan yihiin magaalada tawila warbixinta washington post oo sii socota ayaa tilmaamaysa in aanan la ogaan karin dembiyada qaarkii ee ka dhacaya gudaha magaalada alfaashir sababo la xiriira isgaarsiinta oo aanan si joogto ah loo helaynin markhaatiyada qaarkii ee ay warbixintu soo xiganaysa ayaa tilmaamaya in alfaashir ay ka dhaceen dhacdooyin argagax leh waxaana ka mid ah in shakhsiyaad fara badan iyagoo nool la dulmariyey gaadiidka dagaalka dhanka kale waxaa xeryaha barakacyaasha qaarkii lagu arkayaa carruur fara badan oo waalidiintoodii ay dhinteen gunaanadkii waxay warbixintu tiri kumanaanka rayadka ah ee hadda ku harsan gacanta r s f iyo magaalada alfaashir waxay la nool yihiin xaalada ay mar weliba filasho ugu jiraan dil deg deg ah jirdil iyo gaajo haddii intaasi ay ka badbaadaanna waxay filasho dhanka kale ugu jiraan in ay ku dhacaan xanuunada halista ah ee suudaan ka dilaacay tan iyo markii uu bilowday dagaalka waddankan ka socda bishii abriil ee sannadkii maxay yihiin saddexda calaamadood ee muujinaya dagaal dhowaan ka dhex qarxa maraykanka iyo venezuela warbixin uu daabacay wargeeska newsweek ayaa soo bandhigtay ilaa saddex calaamadood oo suuragal ka dhigaya dagaal dhowaan ka dhex qarxa dowladaha maraykanka iyo venezuela iyadoona warbixinta lagu dhisay tallaabooyinka ay qaadaysa washington iyo jawaabaha ka imaanaya dhanka karakas calaamada koowaad ee halista muujinaysa waa isbeddelka ku yimid istaraatiijiyadii maraykanka ee ku wajahneyd venezuela washington waxay ka gudubtay ayuu wargeesku yidhi hannaankeedii cunaqabateynta dhaqaale ee ay ku haysay waddankan iyadoona u tallaabsatay tallaabooyin adag sida in ay qabsatay oo ay la wareegtay maraakiib shidaal oo venezuela laga leeyahay arrintan ayaa si weyn u kicisay xiisadda waxuuna nicholas maduro ku tilmaamay falkaasi burcadnimo caalami ah oo ay ku kacday dowladda maraykanka sidoo kale waxay tallaabadan dhaawacday ganacsigii maraakiibta iyo dakhligii dhaqaale ee dhanka shidaalka ka soo geli jiray venezuela waxaana karakas middan u aragtay weerar toos ah oo ka dhan ah madax bannaanideeda dhaqaale calaamadda labaad ee lagu waramaya in suuragal ay ka dhigi karta dagaal dhowaan ka dhex qarxa labadan waddan waa kordhinta joogtada iyo howlgallada militari ee maraykanka uu ka wado badda karibiyanka dowladda uu hogaamiye donald trump ayaa sheegtay in ay bilowday howlgalla ay kula dagaalamayso qolyaha dhoofiya daroogada arrintanna waxay sababtay dhimasho fara badan iyo in ay sii lixaadsatay eedeynta ka dhanka ah dowladda maraykanka waxa uu newsweek yidhi waxaa dhanka kale si muuqata u korartay dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan diyaaradaha dagaalka maraykanka iyo maraakiibtiisa kuwaas oo waqti xaadirkan ku sugan meel u dhow xuduudda venezuela waxaa dhanka kale sii xoogeystay tababarada militari ee ay dowladda maraykanka sameynayso si loo bartilmaameedsado goobo ku yaala gudaha waddankan waana fariin cadaadis iyo hanjabaad isugu jirta ayuu wargeesku yidhi calaamadda saddexaad ahna midda ugu dambaysa waa jawaabta adag ee ka timid dhanka venezuela hoggaanka karakas ayaa ku dhawaaqay in la xoojiyey ammaanka ciidamadooda qalabka sida lana diyaariyey qorshayaal difaac oo xooggan tanina waxay muujisay in dowladda maduro ay u aragta dhaqdhaqaaqyada militari ee maraykanka kuwo halis ah oo diyaargarow buuxa u baahan venezuelana waxay weli dhanka kale ku adkaysanaysaa ayuu wargeesku yidhi in ujeeddada dhabta ah ee washington ay tahay in keliya xukunka ay ka ridda maduro ayna la wareegta kheyraadka shidaalka waddankan shaarka darooga la dagaalankana waa mid trump uu ku qarinayo arrimo siyaasadeed oo fara badan haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas aan markan milicsanna warbixin ka hadlaysa ruushka oo sheegay in afrika ay wajahaysa faragelin aanan xad lahayn iyo tallaabooyin khatar gelin kara mustaqbalka qaaradda sida wargeyso fara badan ay aartii ka soo xiganayaan xukuumadda moscow ayaa sheegtay in afrika waqti xaadirkan ay wajahayso faragelin aanan xad lahayn taasoo uu sheegay in qatar ay gelin doonto mustaqbalka qaaradda waxay wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ay u soo jeedisay ururada afrika sida midowda afrika in ay qaataan doorkooda oo ay raadiyaan xal deg deg ah oo ay kaga hortegayaan arrinkan waxuuna si gaar ah ruushka u xusay qalalaasaha ka taagan bariga dalka kongo oo salka ku haya awood lagu raadinaya xukunka dhulka macdanta leh waxuuna ruushku sheegay in meel kasta oo kheyraad ku jiro ee ku taalla afrika ay waqti xaadirkan wajahaysa qalalaaso xooggan inkastoo ruushka isaga laftiisa ay saameyntiisa afrika si gaar ahaaneed galbeedka ay sii laxaadsanaysay muddooyinkii lasoo dhaafay haddana shiinaha iyo maraykanka ayaa lagu waramayaa in hadda ay isku ballaarinayaan meelaha macdanta leh ee afrika ruushkuna waa mid ka maqan maamulka dhulka macdanta leh wax kasta oo waqti xaadirkan ay wajahaysa qaaradda afrika ayayna moscow sheegtay in ay tahay arrin ugu dambeyntii dalalkan gelin doonta burbur xooggan oo soo kabashadiisa ayaad kaan doonto guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom dhibaatii dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها